kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee loo soo gaabiyo i c j ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday in laba iyo tobanka bisha oktoobar ee soo socota ay gaari doonto go-aanka ugu dambeeya ee muran badeedka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya soomaalida ayaa si aada ula socotay hadaba heerka uu marayay kiiska dacwadda labada dhinac haddaba goorma ayuu soo bilowday muranka badda kenya iyo soomaaliya waa maxay halka ay sida gaadhka ah isugu hayaan maxaa ka dhalan kara go-aanka ugu dambeeya ee maxkamadda maxayse soomaalida ka filan karaan xukunka maxkamadda i c j su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxaan uga hadli doonaa barnaamijka wicitaanka dhagaystaha ee toddobaadkan oo uu marti igu yahay axmed cali yuusuf oo ah khabiir shahaadada b h d ku haysta culuumta shidaalka iyo soo saaristiisa waxa uu ku nool yahay magaalada houston ee gobolka texas ee dalkan maraykanka axmed waa ku salaamay kusoo dhawow barnaamijka waa mahadsantaha walaal waa dhowahay buqaari adigaa mudan inta aanan u guda gelin waxaa laga filan karo go-aanka maxkamadda i c j bal aan yara xusuusino dhegaystayaasheenna waxa la isku hayo dacwadda yaa bilaabay marka hore maxayse labada dhinac ku doodayaan waa mahadsantaha walaal inta aanan guda gelin dacwadda ciddii bilaawday iyo soomaaliya iyo kenya weligood daris ay ahaayeen dhanka badda wax dhibaato ah oo markaa hore u jira ma aysan jirin laakiin waxaa jiray sanooyinkan dambe waxyaalo badan oo soo kordnay waxaan kusoo koobi karaa laba arrin arrinta koowaad oo ah badweynta indian ocean dhanka mosambique iyo tanzania oo horumar badan ama horumar ballaaran laga sameeyey in laga soo saaro shidaalka gaar ahaan gaaska dabiiciga sidaan la socono mosambique iyo tanzania waxay dhabarka ku hayaan soomaaliya iyo kenya taasi ayaa waxay noqotay in kenya ay danayso ama soomaaliya laftigeeda ay danayso inay meeshaa iyaga laftooda ay saan ka bilaabaan taa waa mid tan kalena waxay ahayd waxaa lasoo gaaray xilligii lagu ballansanaa xadaynta badda ama astaamaynta xadka badda ee soomaaliya iyo kenya u dhexaysa sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo sagaalkii ayaa la faray waddamada inay la yimaadaan qorshe xadayn ah waxaana la siiyey muddo toban sano ah tobankaas sano waxay ka okeyd sanadkii sagaashan iyo sagaal kenya waxay ku doodeysaa in xadkeedu uu barbaro leeyahay loolka taasoo u suurtagelisay inay kenya sheegato dhulbadeed xad leh markiiba waxay shatiyada shidaalka ay siisay kambaniyo waaweyn oo sida anadaco oo kambani maraykan ah eni e n i oo italy state oil oo norway taas ayaa soomaalida laftigeedana markiiba waxay ku dhaqaaqday inay la xiriirto shirkadihii dowladdii hore ay shatiyada u siiyeen nasiib darro way diideen inay yimaadaan waddanka sidaa daraaddeed waxay arrintii u xawileen koox dulaal ah oo la oran jiray som oil and gas taana waxay markiiba bilaabeen howlgal sahan iyagoo hawshii dusha ka saaray kambaniga norwij ah marka arrintii saas ayay u dhacday marka hore inta aanan guda gelin waa gartay marka dacwad ayaa bilaabatay sida aan la soconno oo hadda gabagaba maraysa marka dacwadda ma kenya ayaa bilowday mise soomaaliya maxaase labada dhinac inaga oo og ay si gaar a isugu hayaan dacwadda markii hore intaan dacwadda loo gudbin sidaan hore u sheegay waxaa lagu ballansanaa xadaynta biyaha labada waddan kenya oo taa u aragtay fursad inay ballaarsan kartay biyaha biyaheeda usoo fidin karta danka soomaaliya soomaaliya kenya ma laha ama ma aysan lahayn dad khabiir ah oo arrimaha badda iyo saruuc iyo xadaynteeda yaqaana sidaa daraaddeed waxaa labadaba u keenay qoraal oo qoraalkaasu hadda caan noqday is-afgarad dowladda norway hay-adeeda u qaabilsan gargaarka africa marka qoraalkaasi oo aan heshiis ahayn oo ah is-afgarad ay markaa kala seexdeen ayay kenyaatii waxay u turjunteen inuu heshiis yahay sidaa daraaddeed waxay sheegteen biyaha inay leeyihiin shatiyana waa bixiyeen taasayna u gudbayeen united nationka sheegteeda u qaabilsan badaha markaas iyagoo oo ku xisaabtamayey inay soomaalidu uusan lahayn awooday kaga daba tagto inay xoogaal weyn arrimahan inay ku mashquulsayeen arrimahooda marnaba isma aysan lahayn arrintu waxay noqonaysaa mid weyn oo laga daba tago taas iyadoo jirto ayaa bishii sideedaad laba kun iyo afar iyo tobankii dowladda soomaaliyeed waxay xoogga saartay arrintan waxayna qabatay awood dib markaa ay lahaayeen mid ka weyn iyagoo shaqaaleeyey dhabiir xagga shuruucda ah dad technical oo waxay garanaya maabin iyagoo soo iibsaday softwarero iyo taasaana keentay inay kenya isku dayday inay kusoo noqoto miiskooda hadalad haddana dhibaato weyn ku haysa waayahay waa mahadsan tahay doctor axmed dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad ku sugan tahay soo dhawow magacaygu waa cabdiwaaxid cabdulaahi faarac cambaar waxaan joogaa xeryaha qaxootiga ee kenya dhadhaab waxaan khabiirka weydiin lahaa goormo ayuu soo bilowday muranka badda soomaaliya iyo kenya asalaamu calaykum cabdiwaahid waa mahadsan tahay walaal muranka soomaaliya kenya xagga badda ah mid waa mid ugu mid muddo badan soo jira ma aha arrintan isbaqabsiga ama dispuutka muran badeedka wuxuu bilowday sanadkii labadii kun iyo afariyo tobankii markii dowladda soomaaliya ay dacwad u gudbisay maxkamadda adduunka markaasaan oran karnaa markaas ayuu muran badeedka bilowday markaan dacwada gudbinay hase ahaatee intii ku horreysay way jirtay inay kenya inay shatiyo bixiyeen kambaniye siiyeen waxaasoo dhan way jireen laakiin waxaan oran karnaa si official ah waxay u bilaabatay marka aan annaga gudbinay dacwad ka dhan ah kenya waan u gudbinay maxkamadda adduunka bishii sideedaad laba kun iyo afariyo tobankii waa tahay waxaan filaya cabdiwaaxid in jawaabtaasi uu helay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan fursadiis siiyo anigu ah cumar cabdulaahi maxamed cumar shire oo jooga caasimad goboleed hirshabelle ee jowhar waxaan khabiirka weydiinayaa dhakhtar axmed asalka muranka badda ee soomaaliya iyo kenya goormuu bilowday maxaase keenay in kenya ay mar dhow bilowdo dacwadda su-aashaasaan weydiinaya khabiirka soo mahadsan waa mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay sidaan u sheegay muranka wuxuu bilowday marka aan dacwada gudbinay ka hore waa jiray wadahadal iyo waxaa jiray in is-afgarad laysugu yimaado bal arrinta haddii aan sii guda galno marka la leeyahay is-afgarad kenyaatigu waxay ku doodeen is-afgaradka inuu heshiis yahay maxkamaddu laba arrin ayay u kala qaaday oo ah is-afgaradka inuu heshiis yahay ayay qareen bal hase ahaatee wax lagu heshiiye kuma qorna sidaas daraaddeed wax lagu heshiiyey oo warqadda is-afgaradka ma jirin balse dowladdii soomaaliya ee jirtay labada kun iyo afar iyo tobankii howlo lixaad looga qabteen ayaa waxaa keentay inay si qurux badan uga dabaasheen caqabado hor leh ama caqabado waaweyn oo markaa jiray haddii aan lahayd siday u wajaheen iyo iyagoo isku diyaariyay intaan maxkamadda la tegin maxkamadda iska tag ma ah waxay u baahan tahay inaad case haysatid iyo in aa wadato wax walboo loo baahnaa toolskii loo baahnayo oo dhan iyo documentationkii iyagana qaybliba waxay ka qaateen maanta waxa la oran karo oo la oran karo guusha ugu weyn oo la gaaro waxay ahayd tegidda maxkamadda iyo dadkii markaa hawshaa ku jira hawshay qabteen taasoo keentay in kayaatiga ay ku noqoto wax aada u dhib badan in meeshii hore lagu soo noqdo ama miiskii laisugu yimaado waxayna iyaga laftigooda maanta
waa gartay dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo soo dhawow walaal magacaygu waa cabdulaahi cismaan xaaji aadan waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo doctor axmed sidee baa loogu kalsoonaan karaa garqaadista maxkamadda caalamiga ah iyo go'aanka ka soo bixi doona intaba sidee baa loogu kalsoonaan karaa waa mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxkamadda caalamiga waa maxkamad lagu kalsoon yahay oo mid adduunka oo dhan oo dhexaysa mid shaki ku jira ma aha hase ahaatee go-aanka ay gaari doonto runtii waa mid kama dambays ah waana mid marnaba lagu noqon karin ama bil laga qaadi karo hase ahaatee waxaa daba socda xaqiiqda xaqiiqda waxay tahay haddii sida aan rajaynayno annaga nala xukumo dacwadda xaggee ka aadi doonaa taas ayaa waxay tahay mid aan weli laga jawaabin una baahan in la ogaado ma garanayno dowladda soomaaliya waxyaalaha maxaa u diyaarsan haddii maanta ama maalinta maalintaasi ee maxkamadda noo xugmiso kolley waxaa meesha ku dhammaaday muranbadeedkii waxaase bilaabanaya conflict ama xiisad dagaal inay noqoto marka maxaa noo diyaarsan marka saddex shay inuu diyaarsan yaha muhiima midda koowaad inaan leenahay team legal ah dad shuruucda yaqaana ku doodi kara inaan leenahay diblomaasiyad wadankan wadan darisa weligeyn daris aan ahaan doono iyo inaan fahamno waxa laysku haysta maxay yihiin meesha haddii ahaanad resource ama kheyraadka marka waxay noqon doontaa waxaan dadku u sheegaa in wejida koowaad dacwada haddii loo gudbo ay noqon doonto bilowgii arrin adag oo mawjadaheeda wadata rur-aantii sida looga dabaalan lahaana ay adag tahay inay u baahan tahay wax aad iyo aad looga fikra loogala shaqeeyo waa tahay cabdullaahi waxaan filayaa inaad heshay jawaabtii aad ka rabtay su-aasha aad soo weydiisay axmed cali yuusuf weli dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeysto kale ayaa hadda hadka ku jira walaal adigoo ku bilaabaya magacaada
magacaygu waa saadiq cali maxamuud oo jooga magaalada muqdisho doctoorka waxaa jeclaan lahaa inaa weydiiyo su-aashan biyaha badda ee laisku haysto ma biyaha caalamiga ba ay wada sheeganayaan soomaaliya iyo kenya mise waa dhulbad mise waa dhul badeed ay soomaali leedahay oo ay kenya doonayso inay ugu faa'iidaysato tabartarada soomaaliya dictoorka su-aashaasaan qabaa inaa weydiiyo
waa mahadsan tahay saadiq runtii yaa iskale su-aasha iyada kenyaatigu waxay ku doodeen inay iyaga leeyihiin annagana waxaan ku doodaynaa annaga inaan leenahay waa sababta aan maxkamadda uga warsugayno taa haddaa ka gudbo xadaynta badda way ka duwan tahay xaladka beriga xaladka beriga dad iyo dunyaba intaba way maraan oo meel astaan ah ay leeyihiina jira marka arinta soomaaliya kenya xadinta ama xadka badda ah waa mid mid nagu cusub annaga laakiin waa waxay arintan adduunyada adduunyada ayay dhowr maro hore ka dhacday haddii arintan la xugmo waxaa nagu furmaayo annaga laftigeenna xadka annaga iyo yemen aan leenahay xadkii noqon doonaa jabuuti iyo soomaaliya kenya iyo tanzania tanzania iyo mosambique waxay noqonaysaa jaantaar rogan oo waddan walba inuu waddan qabsado marka wax badan ayay arrintaa ka bedelaysaa balse haddaa usoo noqdo su-aashaada yaa le anaga qof walba soomaaliya wuxuu aaminsan inuu isago leeyahay iyagana kulley waxay ku doodayaan annagaa iskale laakiin jawaabta maxkamadda bixin doonto runtii macnaha waxay noqon doontaa bilowgii jid adag oo na horyaalla waxaan ka gudbaynaa saa hore uu sheegay isqabqabsi waxaa la gelayaa arrin adag inta badan adduunyada dagaalada ka dhacoo dhan waxay salka ku hayaan muran xadeed annaga diyaar ma u nahay haddiina loo xogmiya ma difaacan karnaa waxaa inoo qorshaysan taasi mana siin doontaa inay kenya dib ugu soo noqdaan miiska wada hadallada iyagoo intooda ka jilicsan marka waxaasoo dhan iyo wax ka badan waxaa looga baahanyaa inay dadka soomaaliya iyo dowladooda isku diyaariyaan dad badan ayaa isweydiiya maxaa keenay in kenya ay xilligan ay maaragtay bilowdo arrimahan dacwadda badda ama inay ku dhiirato inay sheegato qayb ka mid ah xeebaha soomaaliya iyadoo aan ognahay in soomaaliya dowlado hore ay soo mareen sida dowladdii militariga kuwii ka horreeyey in aysan weligood arrimahan ay kala hadlin soomaaliya bukaari waa mahadsan tahay anigu waxaa nin technical ah oo petroleum technology bartay ma ahii nin sharciyada bartay laakiin xilliyada hore laba arrin oo aan jari jirin ayaa dhacay saa hore uu sheegay arrinta koowaad xilligii xadaynta badda labada wadan oo lasoo gaaray waxay inay u gudbiyaan nationationka iyo iyadoo meeshii waxaa yimi arrin ku cusba hore uu jiri jirin oo ah offshore oil and gas oo shidaal badan laga helay wadamada dariskana ah marka dhanka badda la fiirsho annaga iyo kenya sida tanzania iyo mosambique kenya iyadoo taa og markaa fiiriso mosambique iyo tanzania gaas fara badan ayay soo saaraan oo iib la geeyo marka kenya dhulkooda dhanka badda iyo kenya wuxuu cara ahaan dhagax ahaan wax walba la wadaagaa labadaa wadan tanzania iyo mosambik maadaama shidaal laga helo waxay u badan tahay probabilityga in soomaaliya iyo kenya iyagana shidaal dhanka badda ah uu jiro weliba gaaska dhanka koonfurta soomaaliya marka taasaa keentay arrintaa ma jiri jirin waqtigii dowladii hore sahan shidaaloo dhanka baddaana ma jirin taasaana keentay in xurguftan iyo isqabqabsigan hadda yimaado waayahay dhegaystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan u gudbo
nuur iyo doctoorka aad baa idiin salaamay magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa sood suudaan jubba doctoorka waxa aan weydii lahaa haddii labi tobanka oktoobar dibna loogu soo celiyo xuduud badeedka ay kenya nagu haysatay maxay ku dambayn doonaan shirkadaha shidaal baarista ka hayay dhulbadeedkaas ee kenya qandaraas beeraadka kula jiray sidoo kale waxaad kaloo sharaxaad kooban inaga siisaa haddii aan dhulkaas dib u hanano awood ma u yeelan karnaa inaan manfacsanno oo wixii ku jiro aan dib ugula soo baxno waa mahadsantaha
nuur waa mahadsan tahay su-aal fiican dhulka sidiisaba muranka ka taagan yahay qiyaastiisu waa afartan iyo laba kun oo kilomitr oo laba jibaaran afartan iyo laba kun oo kilomitr oo laba jibaaran qiyaastii markaa fiiris ama aan fiirsho maabka waa in ku dhow shan iyo toban xirmo ama shan iyo toban block cabir ahaan xirmooyinka soomaaliya waxaa loo qeydiyey xirmadii inay tahay shan kun oo kilomitr oo laba jibaaran runtiina waa mid aad iyo aad u ballaaran oo ka waaweyn sida macnaha kuwa adduunyada intiisa qof marka balaha la fiiriyo haddii marka aan fiiriyey oo aan qiyaasay halka xirmo ilaa iyo ugu yaraan kun iyo afar boqoloo ceel ayaa laga qodi karaa xirmadii waa halka xirmo marka waa garan kartaa meesha waxa ku jira inay wax weyn yihiin kenya waxay ugu dagaalamayso balse waxaan dadka xasuusinaa dhulbadeedkan laysku haysto waa in ka yar boqolkiiba hal badeenna waa boqolkiiba hal in ka yar badeenna marka shirkadaha maalgashanaya way ku adkaanaysaa meel muranka jiro inay maalgashtaan hase ahaatee xitaa haddii kenya inteedii loo xugmiyey inteedii ay ka bilaabaan inay shidaal ka soo saaraan annagana aanan wax horumar aanan samayn run-aantii shidaalka sidiisaba wuxuu leeyahy waxa yidhahda deplation mechanism waa guuraa iyagoo dhulkoodii inta la xugmo jooga ayay intii annaga ayaa si marka drilling technique la sameeya ayay shidaalka kala soo bixi karaan markaan diyaari garowno shan iyo toban sano kadib markaan isku dayna xadka inaan wax ka baarno waxba kuma jiraan marka taana in la ogaado shirkadaha inta badan way ku adkaanaysaa meel dispute ama muranka jiro inay maalgashtaan ma aha shirkada dowliya waa dad macnaa investor ama maalgashi ganacsato ah xoolahoodana meel khasaare ama dhibaato ka imaanayo macnaa marnaba ma gashanayaan hase ahaatee waxaa meeshii soconaya mar walba dagaal diblomaasiyadeed iyo mid walba taana rudhaantii macnaa diyaar uma nihin annaga dhibaatan na soo martay dagaal waddan dariis lala galana wax faa'iidaa laga dheekaa ma jiro waxayna haddiina loo xugmiyo tallaabada dambe waxay noqonaysaa in macnaa maskaxda shaqayso maadaama aad tahay khabiir dhanka maaragtay batroolka iyo maaragtay khayraadka shidaalka ku takhasusay soomaaliyana lagu sheegay in shidaal uu ku jiro beriga iyo baddaba maxaa dhegeystayaasha danaynaya arrimahaasi aada uga sheegi kartaa khayraadka xagga shidaalka ee ku jira badda iyo beriga soomaaliya ee aanan weli dibadda loo soo saarin
buqaari waa maasta su-aasha mar walba waa la weydiiya runtii marka laga hadlayo shidaalka wuxuu waa dhowr nooc proof probable and possible macnaha wixii marka hore waa in la hubiyaa waa in wixii inay jiraan waa in la arkaa taa keliya maaha wixii markii la arko waa inay noqdaan wax ganacsi geli kara mararka qaarkood haddii lasoo saaro is ganacsi geli karin wax qiimo ku fadhiya maaha tuhun waa jira dhanka badda ah markaa fiiriso wadamadan nagu xeeraaman sida mozambique iyo tanzania waxaa cad inay gaaska dabiiciga dhoofiyaan wayna u badan tahay ifafaalaha meesha dhanka koonfurta soomaaliya in dhanka gaaska lagu tuhunsan yahay anigu ma aan arag deytada ama sismiga sismigana wax badan ma sheego wuxuu sheegaa meeshii laga bilaabo ilaa hawsha ama wuxuu ku siiyaa tallaabadii koowaad daraasaad ama haddii noqon laysaan hase ahaatee structureka wadanka iyo sida uu yahay soomaaliya waxay u badan tahay ma oran karo waa la hubaa sababtoo ah waa inoo arka marka hore in dhul iyo beriba shidaalka uu ku jiro baaritaanada la sameynayo dhanka beriga waxaad bilawda ma aha waxyaalaha hore u bilawday kambaniyo ajib iyo hore u jiri jiray iyo jiraana ka sameeyaan dhanka gobolka bari oo kale kun sagaal boqol kontonkii astaamaa jiray in ceerar la qoday wax lagu arkay wix la eg waxay u baahan in lasii dabagalo in daytadii iyo xogtii marka la aroori la dabagalo marka rajadeenna way fiican tahay laakiin wax walba wax walba aan leenahay haddii stability jirin ama dadka investorska aysan ku qabin kalsooni ee waddanka ku maalgashtaan way adkaanaysaa
waayahay adiga oo soo koobaya go-aanka ugu dambeeya ee maxkamadda i c j ee la filayo laba iyo tobanka bisha octoobar maalin talaada ah inuu soo baxo maxaa ka dhalan kara muxuu noqon karaa cawaaqibka ka dhalan kara ee labada dhinac kenya iyo soomaaliyaba
maxkamadda go-aankeeda saddex midkood unbuu noqon karaa in annagana la xukmiyo sidaa ilaahay ka rajeynayno saasaa dhici doonta in kenya la xukmiyo iyo in ay maxkamadda dib ugu noqoto ay la timaado astaan ama xad labada wadan u dhexeeya dhanka badda ah saddexdaasay noqon kartaa marka sidaan hore u sheegay go-aanka markuu yimaado waxaa ka baxaynaa wixii la odhan jiray disbiid ama muran waxaa la gelayaa arrimo kale oo ka waaweyn run ahaantii khatarteeda leh halis dagaal sidee u maarayn karnaa wax go-aanka maxkamadda haddiina loo xugmiyo waa guul waa kama dambays hase ahaatee maxkamadda ma xugmin karto khayraadka meesha ku jira sidii loo soo saari lahaa iyo sidii loo qaybsan lahaa waxa laysku haystana ama marka ugu horreysaba dhibka meesha oo ka bilaabda meeshaas jira waxaa idinkaa iskale calaamaddii waa taa laakiin khayraadka iyo howlaha midnaba kama hadlaan marka taa ayaa waxay noqonaysaa in conflicti xoog la bilaabato in temperatureka macnaha uu kordho kuley dee waxay wax walba ku xiran saa ugu diyaar garow saaruu sheegay macnaha mid sharciyan mid diblomaasi dad berisaan nahay iyo mid resourciga sidii resourciga looga faa'iidaysan lahaa ama resource sharing iyo wax walba laysku diyaaray marka kulley go-aanku waa wax muhiima insha allah wuxuu noqon doonaa mid saan rabna noqdo hase aatee go-aanka mid kama dambaysa dhanka maxkamadda waa ka yahay laakiin umalayn maayo dhibaatada inay meesha ku dhamaanayso aad iyo aad iyo aad ayaad umahadsantahay axmed cali yuusuf aad baa umuran aad baa umahadsantahay bukaari kaasi wuxuu ahaa axmed cali yuusuf oo ah khabiir shahaadada b h d ka haysta culuumta shidaalka iyo soo saaristiisa kuna nool magaalada houston ee gobolka texas ee dalkan maraykanka wuxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo